وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku dhex jirnay tayamum booraysigii horay waxaa loo soo sheegay tacriifkiisii iyo asbaabtii sababta loo tayamumahayo guud ahaan waxaa la yidhaha hal sababa weeye alcajzu can isticmaali ilmaa biyihii in la isticmaalo in laga caajizo ayaa loo booraysaa cajzigaas marka saddex qaybood buu u kala qaaday midkii ugu horreeyay wuxuu ahaa biyihii baa la waayay biyaha waa daweytadoodu marna waa sharci marna waa xisi mar sidoodiiba biyihii waa la gaari waaye lamaba heli karaba meeshay ku jiraan lagama soo bixin karo ninkaani nin jiran weeyo biyaha meeshay yaallaan ma gaari karo wax ku weyseeyana ma haysto adugu si xisiyaha loo waayo waa marka waa faqdi wey sabab labaadna wuxuu ku sheegay xayawaan muxtarama u ooman xayawaankaa muxtaramka ama dad ha noqdo ama xoolo ha noqdo wax nool baa u ooman ama ninkuu ha lahaado ama cid kale ha ahaadeen haddii nin ooman oon bistiis la u yimaado isna xoogaa biyaa u haysto ku weysaysan maayo ninkaasuu siinaya o cabhaya isaguna waa iska booraysana hadduu xoolo haysto xoolihii oon u dhimanahayaan biyihii lagu weysaysan maayo waa laga booraysana kaasna waxa weye biyaa la waayo waxa weye waa loo oomay qodob saddexaad wuxuu ahaa marka kuwaas oo dhan ninkii waa booraysanaya booraysigiisu waxba culeyskoona kuma xirnee sida imaan doonta ciidduu soo qaadanayaa wejigii iyo gacmihii buu barinayaa markaasna salaadii buu iska gela waxba kuma xirneen labadaas hore haddii biyo la waayey iyo haddii oon dartiis loo oomaya ama baahin loo qabo ama lacagta lagu gadi laha baahin loo qabo ama baahin noocaasi ay timaado qodobka saddexaad wuxuu ka dhigay dhaawac baa jira marad marka amraadda hadde haddii ay jiraan qaar iyadoo aan dhaawac wax dhaawacii jirin biyaha laga reebo liya biyayaan la taabsiin haddii amraad noocaas oo kale ay jiraan ma garanayo teetanada haddii wax jiraan kaas waxa weeye biyihiyaa laga reebaya waa la iska booreysanayo kuwa kalu la midi laakiin dhaawac baa jira dhaawacaas haddii uu jiro xoogaa wuxuu u baahan yahay tartiibaad tartiibaadkaas xoogaa waa la cuslaysanaya haddii oo la iska akriya laakiin markii la fiirsho wax culus maaha dhaawaca qofka ku yaallaa haddii uu yahay dhaawacaan daboolnayn inta fayowna waa la dhaqahayaa waana loo booraysanhayaa xibintaas xibinta loo booraysanhaya haddii weysaqaad ay tahay waxa loo booraysanhayaa ninkan janaabo hadduu janaabo qabaa se waa iska booraysanaya waxba culaysii ma jiraan laakiin haddii uu yahay weysaqaad xibintii markii la dhaqi lahaa waa booraysiga lagu soo aadina booraysiga waxaa lagu aadinayaa markii xibintii la dhaqi lahaa hadday lugta tahay wejigiibaa la dhaqaya gacmihii baa la dhaqaya madaxiibaa la masaxaya hadda lugtii baktigeedii baa yimid ama iyada hala dhaqo kabacdi hala booraysto ama marka hore iyada haloo booraysto marka culayskiisu kaliya wuxuu ka imaanayaa tartiibta lala raadinayo xibintii xibintii oo dhaawacnayd markii la dhaqi lahaa markaasaa booraysiga lagu aadinaya xibintana inta fiyo waa la dhaqa booraysigaasna waa la intaasay ku dhammaanaysa haddii kab saaran yahay oogaa kalea ku kordhahya kab baa saaran horta inta fayo waa la dhaqa kabka horta marka hore waxaa lagu dadaalayaa intii isqabsigiisu ku filan in laga dhigee aan xibintoo dhan bilaash loogu faafo waqti weyse qabana in la saaro qofki isagoo weyse qabana in la saaro markii intaas la gaaro booraysigii markii la gaaro waa waa la weysaysanayaa wejigii baa lasoo dhaqaya matalan hadduu gacanta saaran yahay intii fayoobeyd baa la dhaqahayaa intii fayoobeyd markii la dhaqo kabacdi waa la booraysana boorkii waxaa loogu darayaa kabkii baa biyo la marina kabka ayaa biyo la marinaya kab hadduu jiro biyo mariskaasaa kusoo kordhahaya inta kale waa iskala mid biyaa lagu masaxayo biyahaas lagu masaxayo xadiidka kusoo arooray xadiidka kusoo arooray masaxa waxa weye waa daciif laakiin bayhaqi wuxuu keenaa cabdullaahi bni cumar iyo taabiciin badan inay masixeen madhabtana waxaa ku jira usuusheeda haddii wax mansuusa la waayo sax saxiixa haddii la waayo ama qur-aankii ama sunnadii laga waayo laakiin qowl saxaabi meesha yaallo saxaabiga cid ku khilaaftana aan la arag imaamku waa qaadan jira ya qowlkaas saxaabi haddii aan wax mansuusaba la arag isaga iyo madaahibta kale maalan maalig oo kale mararka qaarkood meelaha iska qabanayaan waxaa ka mid a qowl saxaabina waa yaalla ama qowl taabici ama aqwaal taabiciin saxaabaa yaalla xadiidna waa yaalla shaafici xadiidku iska qaadanaya laakiin maalig wuxuu leeyahay reer madiina waxay ku dhaqmi jireen ee xadiidka waa ka xoog badan yihi meeshaasoo kale waa la iska qabsan karaa laakiin mar haddaan xadiid ka hor imaanayaba la arag saxaabi kaloo ku mucaaradsan ee ku khilaafsanna aan la arag qowl saxaabi ya waa la iska qaadana yaa qowlkaas saxaabi marka cabdullaahi ibni cumar masaxaas uu masaxay muxuu ahaa cisaabadii meesha mara baaladii gaarsadii ku ku xirnayd kaasaa waxaa loo qaadanayaa in la masaxo hadduu xadiidku daciif yahay marka waa soo gaabatayo waxa weeye haddii meel dhaawac ku yaallo haddaysan wax asturii saarnayn inta fiyow baa la dhaqahayaa waktigeediina waa loo booraysana xibintaa waktigeedi haddii kab saaran yahana waxaa ku kordhaaya intii saxiixa waa la dhaqahayaa waktigiina waa loo booraysanaya biyaa kor laga marya hadda marka waxaa la gelayaa booraysiga intii ka dhimanayd arkaantiibaa hadda la geli doona haddii aan la yidhaahdo gadaal waxaa ku xigan doona sunantii dhowr xugum oo marka ayaguna khaas oo gadaal ka imaan doona intaas kusoo aruuri doona haddii aan la yidhahdo yatayamamu bikulli turaabin ciid kastuu ku booraysana ciid kasta waa ku booraysanayo waxaa lagu booraystaa waa ciiddii qur-aankii hadduu saciid ayib saciidan ayiban uu sheegay shaaficaas wuxuu leeyay saciidkan waa ciid ciiddaasna dabeecaddeedu waxa waay inay wax un boora leedahay oo haddii la yidhaha waxa lagu masaxo haddaan gacantiiba wax ka raacayn maxaa laga masaxa haddaan gacantiiba waxba ka raacaynba maxaa laga masaxa meeshaasuu ka fiiriyey laakiin fuqahada kale xogaa waa ka waasicsan yihiin oo ayaga dhagxanta iyo wixii dhulka yaalla saciidka wixii ciidda ka koreeya saciid ka dhigeen oo ciiddaas xariir la waxyaalahaasay geliyeen marka isagu se wuxuu leeyahay waa ciid laakiin ciidda nuuciyaasheeda anugu kala fiirin maayo inay tahay ciid oo wax ka baxaan iyo muxuu aha ciid aan wax ka bixin iyo waxyaalahaas u fiirin maayo laakiin waa inay ciid tahay yatayamamu waa booraystaa bikulli taraabin ciid kasta daahirin oo daahira ciiddaas waa inay daahir tahay daahirka soomaalidu marka ay booraysanayso daahirkaas waa lagu fogaadaa waxaa arkaysaa mid baadiye marahaya meel ah geed hoostiisuu qodana yaa ciiddii bannaanka taallay shaki uu ka qaba laakiin ciiddaa bannaanka taalla wax shakee ma qabto wax shakee ma qabto baabka nijaasada iyo dahaarada markii la fiirsho wixii aan najaaso lagu hubin xataa ha loo maleeyo meeshaan kama maarmi kartaba wixii aan najaaso lagu hubin najaaso lagama dhigo xadiidkiiba hadda ku socdo nabiga sala allahu alay wasalam looga cabtay oo la yidhi nin baa wuxuu isleeyahay salaadda aduu k ku jira ama wax kaa bixin markaasuu wuxuu yihi laa yansarif xataa yasmaca sawtan oo yajida reexa wax la hubo waa inuu ogaadaa shardi wax loo hogo ogaado shaki shaki iyo magaciisi iyo amay muxuu ahaa xoogaa dhacaanay kaa yimid kaadi timid ama waxama waxaas la fiirin ma marka baabkan dahaarada waxaa la wax la yaqiinsaday ayaa lagu socdaa xataa maa yudaawaa bihi midda wax lagu daaweeyo ciidda mid wax lagu daaweeyo hadday iyaduna waa ka mid buu leeyahay oo la odhan maayo daaway noqotay waxaan ciid bay ka baxday labada wa biramlin fiihi qubaarun baca bacaad oo boor uu ku jiro isagana bacad oo boor uu ku jiro isagana waa lagu booraysanayo hadduu boorba ku jiro laa bimacdinin macdin maya macdinku waa godka laga qodo waxyaalaha oo qalinka iyo dahabka iyo waxyaalahaas godka laga qodo godkaas lagu booraysan maayuu leeyahy meeshuu ka cararayaana wuxuu leeyahy waxaan turaab ahayn baa ku dhex jira waxaan turaab ahayn ayaa ku dhex jira waxaas turaabta aan ahayn iyo turaabtii markii meesha la mariyo shaygaani shay qirale weeye ciiddii buu ka celin karaa xibintii qayb ka mid a ciiddii wuxuu ka celinayaa xibintii qayb ka mid ah ayuu ciiddii ka xijaabayaa meeshaas waxay noqonaysaa meelaan ciid la marin sidaa darteed wax haddii ay ku jiraan meesha goodka laga qado qalimku ay ciid iyo wax kale isku darsan yihiin ma gelaysuu leey wa suxaaqati khasafin jilaygii wixii laga xoday jilayga hadda waxa weeye waa dhoobo oo la dubo oo la adkeeyey oo hadda ka baxday ciid ahaan ka baxday haddii ayada inta la xogo wax laga wixii muxuu ahaa kasoo xogma ciid waa ka bixin u leey waxaas ciid ka taga magac kalay galeen ciidnimo waa ka bixeen waxaas jilaygu haddi cashuumada kan laga sameeyey waxyaalahaas oo kale weeye haddii waxaas ee la xogo waxaa ka soo xogmaa lagu booraysan maayo le ciid waa ka bixeen ciidnimo waa ka tagey laakiin gidaarkan oo kale waa de gidaaradii shariitada la mariyey maana kii dhoobada lagu dhiftay oo muxuu ahaa ciiddaas ciid la iskaga booraysan karay ahayd haddii meesha xoogaa la xogo ciid baa ka soo bixi kar kaas ciid baa ka soo bixi kar laakiin annaga ciiddeedan wax hadda muxuu ahaa derbida la mariyo tii ugu yar nuurad baa ku jirta nuuradduna ciid kama samaysane geedo iyo waxay ka samaysan tahay waxyaalo kale ayay ka samaysan tahay marka kaas asaga haddii waxay noocaas oo kale ku dhex jiraan waa ka hadli doonaa laa bimacdinin macdinkii maya godka qalinka laga qodo ciiddiisii maya iyo wasuxaaqati khasafin jilaga midii laga xogay iyo wamukhtalidin kii ku darmay bidaqiiqin daqiiq ku darmay iyo wanaxwi wixii la mida daqiiqii oo muxuu ahaa qamadiga ama masagada ama geleyda haddii ciidda ay ku daranto wuxuu leeyahay ma qaban karto maxaa yeele daqiiqaasi meel oo jirkii ka midu wuxuu ka xigsan doonaa ciidduu ka xigsan doonaa oo ciidi aysan gaarayn marka haddii meel aan ciid gaaraynba ay jirto ma soconayso iyo wanaxwihi wixii la mid a waxaa daqiiq iyo wixii la mid a nuuraddii oo kale waa iska soo gelaysaa zacfaraan baa lagu daray wax kale haddii lagu daray wax waqiila in qallal khaliidu jaazi qiila hore mar haddii layaha waxaan kusoo marnay inay aqwaashii culimmadii shaafici raacsanayd aqwaashooda inuu ka mid yahay haddii khaliidku uu yaraado waa bannaan yihu leey maxaa yeelay biyihii lagu weysaysanayay haddii xoogaa yar oo caanaha ay ku darmaan ama xoogaa yar oo caleeni wax aan magaca bedelin ay ku darmaan waa la ogolaan jiray marka meeshaasay ku qiyaasahayaan laakiin qiyaasta wuxuu hadda ku hortaagan yahay biyuhu waxay ahaayeen shay jilicsan oo wax kasta hadday ku dhex jiraan meeshii waa gaarahayaan laakiin waxyaalahan waxay noqon karaan shay qira lahoo ka celiya xibintii inay ciiddii gaarto ka celin kara ayay noqon karta wixii yar xataa waa ka celin karaan marka wuxuu leey ama ha yaraado ama yuusan yaraane ma geli karo ciid ciid baa la rabaa khaalisa walaa bimustacmalin midii la isticmaalay maya cala saxiix midii la isticmaalay middaas iyadana lagu booraysan maayo ciidda la isticmaalay hadda maxay tahay qofkii isbitaal buu jiifaa xoogaa yar baa waxaa loogu soo shubay saxan loogu soo shubay ciida meel laga keenay ilaa inta badan baa now ciiddan dariiqa taalla cogdad baa laga qabaa meel baa laga keenay xoogaa yaroo ciida ninkii baa loo soo dhigay gacantuu gashana ay hadduu gacanta gashado haddana mar kale ma gashanayo mise ciiddaani mustacmal wey mise mar labaad buu gashan karaa gacantii iyo toban jeer buu gashan karaa marka balaadisuu u tacriifiye arag wuxuu yidhi wahuwa mustacmalku maa baqiya bicudwi xibinta wixii ku haray iyadoo la booraysanhayaa gacantii la mariyey mariskii la mariyey xooga ciidaa meeshuu ku hartay ciiddaas waa mustacmal buu leeyahy wakadaa maa tanaatara wixii ka daatayna sidoo kale wey haddii wixii ku daatay weel iyo wax noocaas oo kale ay ku daataan mustacmal baa leeyahay hawaa la iska tuura laakiin midii weelka ku jirtay oo had walba gacmaha uu gashanahayay ayaa sideediiba dahuur u tahay middaas maanta o dhan u iska gashanayaa intuu meesha jiifo o dhan halkiisaa saxan buu iska haysana halkaas saxan buu haysanaya had walba ciiddaa laga soo bedelo lama laha ilaa ciiddii wax dhibaato ay ma gaarin wayushtaradu qasduhu waxaa la shardiyaa inuu ciidda u qasdo aayadda waxaa ku jirtay fatayamamuu saciidan tayiban tayamamkuna waa kii aan kusoo sheegnay luqadiisu waxa weye waa qasdi ciid u qasda ayaa ku jirtay marka wuxuu leeyay ciiddaas waa in loo qasdaa haddaan loo qasdin laguma booraysan karo falow safathu riixun hadday dabayl kusoo dhabato calayhi korkiisa oo ciid wejiga uga shubto oo faradadahu wejigii uu ku celceliyo wana waa niyeysto lam yujsi u gudi maayo maxaa ciiddu ciid isagu doontay ma ciiddii ciid uu doontay qasdu turaab baa ka maqan buu leeyahay meeshaas fatayamamuudiibaa meesha ka maqan ee ciidda isagu inuu doontaa laga rabaa falow safathu riixun hadday dabayl kusoo dhawato calayhi korkiisa faradahu uu ku celceliyo wana waa niyeysto lam yujsi ma u guda walow yumima biidnihi jaazi haddii loo booreeyo isagu yidhaah ciidankiisa war hebelo ii booreeyo hebel u booreeyo waa bannaantuu leeyay oo qasdigii isaga laga rabay ninkii u booraysta ninkii u booreynahayaa ciiddii doonay marka qasdigaasaa u kaafina waqiila yushtarad cudur hadduu cid ii booray leeya waa inuu cudur leeyahay cudurdaar hadduusan lahayn asagu inuu booraystaa laga raba ninkii asagu turaabtii uma qasdin marka haddii cudurdaar uu leeyahay qasadkiisa waa ninka kale qasadkiisa waa loo aqbala saasuu u socda laakiin mar hadduu ninkanba wakiishay ninkaasi waxaa la rabaa inuu ninkaasaa u doona hadda wuxuu gelayaa arkaanu atayamum arkaanu tayamum waxaa ku jiri doona naqlu turaab ciiddiina hadalkeedii waa hormari waa ka soo hadlay maxaa yeelay turaabtaasi waxoogaa tafsiilaad u baahan bay ahayd tafsiilaadkeedii wuu hormariyey hadda marka arkaantii uu iska gelaya waa soo gaagaabanaysa wa arkaanuhu naqlu turaabi ciid waa in lasoo guuriyo rugniga koobaad waxa weye waa in ciid lasoo guuriyo ciiddaas marka guurinteeda waa u qasday inuu ciiddii soo qaado marka saasaa qasadkii iyo naqligii labadooda isku waafaqay falow naqala hadduu ka guuriyo min wajhin wejhi ilaa yadin gacanta u guuriyo ow cakasa uu cagsiyo kafaa waa ku filan yahi ninkaani wejigii waa u booraystay dabayl baa soo kacdo ciid badan saartay ciiddii dabayshu saartuu qaaday gacmuhu mariyey marka wax dhibaataa kuma jirto ama gacmihiisaa ciidi saarnayd marka ciiddii gacmihii ayuu intuu ismariyuu wejigii marka la aaday wejiga marka ciidda waana loo qastay waana loo doonay xibinta ay saaran yihiin hadday korka ka saarto dabayl korka ka saarto qasdu turaab baa meesha ka maqan ciid la doontay ma jirto laakiin xibin kale hadday saarnayd oo laga qaaday oo wejigii la mariyaayo dhulka laga soo qaado oo kale saasoo kale u xisaabsanta marka naqlu turaab ciidda waa in lasoo guuriyaa meesha laga soo guurinayo meel kasta ha noqdo walow naqala min wejhin wejiga hadduu ka guuriyo mar hore wejigii intuu masaxay haddana ciidi soo fuushay ilaa yadii gacanta u guuriyey ow cakas uu cagsiyey oo gacanta ciid saarnayd hadduu wejigii u guuriyey kafaafila sax waa ku filanta marka naqlu turaabkaas waxa weye waa ciiddaas inuu inuu muxuu ahaa u guuriyo marka ciidda guurinteeda waxaa iskula jira qasad uu u qasday iyo qaadidda uu qaaday labadiiba waa isla gela rugniga labaad wa niyatu istibaaxati salaati salaad inuu banaysto inuu niyeysto wey waraysigan wuxuu niyeysanayaa salaada inay u banaanaato laa rafcu xadatin xadad koryeelkiis maya laa rafcu xadatin niyata rafci xadatin xadad inuu iska koryeelo oo wuxuu leeyahay booraysigu xadad ma koryeelo ee salaadu banayna xadadka inuusan koryeelin maxaa loo daliishana hadda waa booraysatay biyaa yimid markii uu yimid hadda waxaa lagu leeyahay dana weysayso ama haddaa qubays u baahnayd qubayso haddii xadadkii kor noqon lahaa booraysi biyo dambe uma baahateen biyo dambe looma baahdeen marka wuxuu leeyahay booraysigu waxa weeye waa shay daruura keentayoo isagu salaaduu banaynhayaa maahane xadad ma koryeela haddii xoogaa hoos loo sii daqiijiyo waxaa soo baxaya salaada waxaa ku jirta laa yaqbalu laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada ayaa ku jirta nin xadad qaba salaadi ka ansixi mayso marka asaga xadadka khaaska ah oo salaadan hadda la tukanayo ku aadan waa koryeelaya shaki male hadduusan koryeelinna salaadu ma ansaxdeen laakiin salaadaha soo socda xadadkii la xiriiray uusan koryeelin marka maadaama uu saas yahay wuxuu leeyahay xadad koryeeli maayee salaadu inay u banaano tahay iska niyeyso laa rafci xadain xadad koryeelkiis ma niyeysanayo xadad koryeelkiis hadda salaadan hadda duhurkaa aan tukanayo xadadkii iga celinaya inuu iga kor noqdo haddaan noq haddaan niyeysto salaadii inay ii banaanaato oo kale xisaabsan tahay kan waa koryeela wa laakiin xadad caama ma ma qaadayo marka wuxuu leeyahay salaadu inuu banaanato ha niyeysto istibaaxati salaa salaada lafteedana adhowteeda tafsiilaad baa la geli doonaa niyaddu waa ku ansaxaysaa wey hadda waxaa laga hadlaya laakiin salaada faradka iyo sunnada iyo waxbuu kala qaadqaadi doonaa walowna waa farda tayamum tayamum faradkiis hadduu niyeysto lam yakfi fil asaxi kuma filna kuma filno wuxuu leeyahay sidii weysadii oo kale asagu waa ka daciifsan yahay marka maadaama uu ka daciifsan yahay asaga istibaaxunaa loo niyeysana muqaabilka meesha ku jiraana weysaqaadkiibuu u qiyaasaya wuxuu leeyahay weysaqaadkiiba fardulwuduu waa la niyeysan jiray asagaba hala niyeysto wayajibu qarnuhaa qarnu niyati niyada in lala xariiriyo ayaa waajiba binaqli guurintii wakadaa istidaamatuhaa niyadu inay joogto ilaa masxi shay-in shay laga masxo min alwajhi wejiga ka mid a cala saxiix markuu soo qaadahayo waa inuu niyeysto rafcu muxuu ahaa istibaaxatu salaad niyadaasina waa inay joogtaa ilaa wejiga uu ka masxo masaladaas waxay u muuqan kartaa intaas inuu qalbiga ku hayo mascuud muxuu ahaa istibaaxatu salaad masale adag bay u eg marka meeshan wuxuu leeyahay asxaabtii oo shaafici qaar ka mida waxay yidhaahdeen waxa muhiimkaahi waxa weeye marka hore uu soo qaadayana inuu niyeysto marka dambe uu wejiga bilaabahayana kuu niyeysto labada niyo waa in uun la joogaan maahana inta udhaxaysa xaraj baa meesha ka soo baxa wuxuusa qofku qaadi kara ya ciiddii intuu soo qaadayo niyadda qalbiga wax marahayo weeye marka intuu niyaddii ciiddii soo qaadayo ilaa intaba inuu gaarsiiyo intaa isku xiro shani adag bay u baahantahay shani adag bay u baahan tahay markii ma ogtahay niyaddu sii cuslaato wuxuu sii cuslaadaan dadkana salaadaa ku cuslaanaysa nin maantuna allahu akbarta ku hayo oo ku mashquulay bal inuu allahu akbar mar yidhaahdo ayaa arkaysa waxaana u keenaya xoogaa shuruuddii adkayd buu qalbiga ku hayaa laakiin niyaddii haddii inuu xadadkan muxuu ahaa in uu salaadan banaystana niyeysto markuu soo qaadahayay markii wejiga saarahayana niyeysto kifaayo intaasaa ku filnaanaysa haddii kale waxay noqonaysaa wax xaraj oo ka adag muxuu ahaa adayg cusub oo oo sharcigiina xarajkaas kuma jiro fa ina waa fardan farad hadduu niyeysto farad hadduu niyeysto wa nafla sunno ubixaa labadaba waa loo banayna salaada duurka uu tukan doono sunnadii ka horreysay midii ka dambeysay inuu ku banaystuu niyeystay labaduba waa u bannaan yahay labadoodiiba waa u bannaan yahay hadda labadoodiiba wada jiruu ninkaan niyeystay inay salaada duhurka iyo iyo casirka salaada duhurka iyo sunnadeeduba inay u bannaanaadaan buu niyeystay labadiiba waa isku dar ubixa labadaba waa loo bannayna labadoodiiba waa niyeystay inamaa likulli mriin maa nawaadiw ow fardan farad kaliyuu niyeystay salaad farada salaadii duhur inuu maanta u bannaanaado falahu naflu sunnadiina waa leeyahy cala almadhab faradku sunnada waa ka koreeyaa sunnaduna faradkay taabic u tahay marka faradkii haddii u banaysto sunnaduna taabicay u tahay waa u raacaysa aw naflan sunno keliyuhu niyeystay salaada sunnada oo duhurka ka horeysa inuu ku banaysto ayuu niyeystay awi salaata ama salaad oo dhana uusan kala qaadin salaad inay ii bannaanaato tanafala waa ku sunaysanaya lalfarda farad ku tukan maayo cala almadhabi farad laa yastabixu lfard farad kuma banaysan karo faradkan niyuu ka rabay niyadii faradkana lama hayo salaad haddii alcaam laga dhigo sunno iyo faraday gashaa hadduu awal sunno niyeystana sunnadii buu niyeystay sunnadana faradku taabicu ma aha ayadaa taabica sunnadaa taabic noqotee faradku taabic ma noqdo marka faradka hadduu isaga u niyeystana waa u soconaya haddii sunno ama salaad u niyeystana sunnuu kula imaana ee faradkii u qaban mayso niyaddu marka waxay kala soocaysaa cibaadaadka uu sameynahayay ayay kala soocaysaa tamyiiz lcibaada can kayriha aw fardan farad ayuu niyeystay falahu naflu inuu sunaystu leeya cala madhab sunnadiina waa u raacaysa aw naflan sunno kaliyuu niyeystay awi salaata ama salaad oo caamhu niyeysto faradii sunno uusan u kala qaadin tanafala waa sunaysanaya sunnaa u banaanaanaysa lal farda faradba ku banaysanayo cala saxiix intaas wuxuu ga baxay niyadii niyadii la niyeysanahayey booraysiga booraysigu acmaasha wuxuu ka mid yahay niyada laga rabo inama alacmaalu biniyaatidii buu soo gelay wa masxu wajhi uma yadayhi maca mirfiqeyn waa inuu labadiisa gacmood wejigiisa iyo labadiisa gacmood inuu masaxo weeye labada xusulla la jiraan xusullada waa inuu gaarsiiyo xusullada inuu gaarsiiyo waxay yidhahaan qur-aankiina waa u egyo wuxuu sheegay famsaxuu biwujuuhikum waydiikum weesaqaadkana waa lagu qiyaasaa axaadiidta qaarkooda ku soo aroortay xusulladana waa jiraan hala gaadhsiiso intaasay isku dareen markaasi waxay yidhaha xusullada waa in la gaadhsiiyo axaadiidtii oo xadiidkii oo abudar miyu ah ya camaar ah xadiidkii camaarna waa awileen oo waxay isku dayayeen bal inay axaadiid kale waafajiyaan laakiin xaafid ibnu xajar markuu axaadiidta dhex galo wuxuu leeyahay axaadiidta ku soo aroortay qaarkood gacan kaliyahay sheegeen yad buu sheegay marka yaddiina waa mujmal oo haddii qur-aankii laga qaadan lahaa qur-aanka meelo uu yad ku soo arooro aan yaddu dhudhunkii ku jirin baa jiro sidii sarakadii oo kale marka wuxuu leeyahy gacanta haddii la sheegay gacantu waa mujmal axaadiidta kale kuwa kilkilaha gaarsiiye kuwa xusullada gaarsiiyena waxaa ka raajixsan midka labada kaf sheegay meeshaas marka waxaa loo qaadan karaa daliil ahaan labada kaf raajix wey madhab ahaanna waa in maraafiqda la gaarsiiyo madaahibtu waa madhabta saan hore usoo sheegna waxay ku socotaa culummadii raacsanayd waxay raajixi ka dhigeen madhab ahaan markii loo raaco waa in xusullada la gaarsiiyo laakiin daliil ahaan marar badan baa daliilkii waxaa le si kalaa raajix wa masxu wajhi wejigiisa inuu masaxo weeyo uma yadayhi labadiisa gacmood maca mirfiqayhi labada xusullo jirankiisa walaa yajibu iisaaluhu inuu gaarsiiyaa waajib maaha manbata shacari timaha soo meeshay ka soo dhashaan alkhafiifi fudud biyaha in timaha salkooda la gaarsiiyo ayaa la rabay oo wejigii oo dhan aan waxba ka tegin laakiin wuxuu leeyahay biyuhu wax jilicsan oo gudbaayo wey laakiin haddii booraysiga meeshaa damca in la gaarsiiyo xaraj baa laga mudana in la gaarsiiyaa shardi waajib maaha walaa tartiiba fii naqlihi marka ciidda lasoo guurinahayo tartiibi kuma jirto laba tartiibood baa meeshaan jirto wejiga marka la masaxayo gacmaha la marka la masaxayo tartiib baa la shardin doona waa in tartiib lala yimaado laakiin ciidda soo qaadideeda wuxuu ku yidhi tartiibi kuma jirto ciidda soo qaadideeda waxaa suuragala shay ballaaran oo maray ama saas oo kale intuu ciidda mariyo inuu gaar qaar qaar ka mida wejiga mariyo oo qaar gacantaan mariyo oo gacanta kale usoo qaado suuragal bay u noqon karta shardi maa inuu wejigana mariyo gacmahana mar kale usoo qaado shardi maa waxaa suuragala gacan iyo wejigii gacan iyo ama labadii gacmood intuu kusoo qaado midna wejigii mariyo midna tii kale mariyo hadhowtadana midda kale usoo qaado marka wuxuu leeyahay wax tartiibi meeshaa kuma jiraan ciidda soo guurinteeda weeye wejigana waa in la hormariya gacmaha lagu xijiyaa taas waxaa weeye tartiibtaas shardi wey meesha weysaqaadkii baa lagu qiyaasaa falow daraba biyadayhi hadduu labada gacmood ku dhufto gacmihii buu ciiddii saaray wa masaxa biyamiinihi midigtiisa wuxuu mariyey wejhahu wejigiisa wa biyasaarihi bidixdiisina yamiinahu gacantuu mariyey midigtuu mariyey jaaza waa bannaanta bidixdiina mar kale usoo qaada bidixdiina mar kale usoo qaadi doonaa marka wuxuu leeyahay taas wax dhiba kuma jiro meeshaas wixii arkaan ahaa halkaasuu uga soo baxay niyadii iyo ciiddii uqasadkeedii iyo wejigii gacmihii masixidoodii intaasuu uga soo baxay tartiib baa asagana meeshaa ugu jira inkastoo hadda meesha uusan iiga muuqanayn haddana tartiibkaas shardi buu ka yahay ee madhabta si waxaa lagu qiyaasayo weysaqaadka hadda sunooyinkii buu galay watundabu tasmiya bismi illaahi in la yidhaahdaa la sunneeyo wa masxu wajhi wejigiisa inuu masaxo wayadayhi bidarbateyn marka bismi illaahida weysaqaadkii baa lagu qiyaasaa weysaqaadkii baa lagu qiyaasa hadda adaa wax gaaroo kusoo arooray lama soo guuriyo wa masxu wajhi wejigiisa inuu masaxo wayadayhi bidarbatayni laba darbo laba jeer waa inuu ciidda usoo qaado halkaas waa qowlkii raafici raafici uu ka soo guuriyey in labada darba sunnada ku jirto labada darba inay sunnada ku jirto qultu alasaxulmansuusu asaxa oo la caddeeyey wujuubu darbatayni laba darbo inay waajibayso weeye wain amkana haba suura gala hanaado bikhirqati bidarbatin garaacid bikhirqatin maro iyo wanaxwi al maraa ciiddii lagu dhuftay markaas kabacdiya ama wax maro wixii la mid a maradii waa ballaaran tahay wejigana meel bay ka qabsan kartaa gacmaha iyo wuxoo dhanna hal mar ay kala gaari kartaa hal darba waa suuragal buu leeyahay laakiin laba darbaa la rabo laba jeer waa in la soo qaado marka haddii meeshaasna axaadiidta ku jirta aahaarta meesha kusoo aroortay hadday mar iskhilaafto fuqahada qaarba meel bay ku dhegahayaan waxay leeyiin xadiid baa kusoo arooray cabdullahi ibni cumar isagana meeshaasuu ku tegey oo gacmi laba dar buu soo qaaday marka meeshaas iska qabsaneen laakiin waxaan u malayna xadiidkaas camaar xataa tartiib inay ku jirta ma hubo tartiib xataa inay ku jirta iyo iyo laba darba mina wayuqadimu yamiinow midigtiisuu hormariya sidii weyseqaadkii uu ahaan jiray labada gacmood wejiguu hormarina ee midigtuu hormarina weyseqaadkii baa la raacina wa aclaa weji wejiga meesha ugu koraysana waa hormarinaya sida weyseqaadka wa yukafifu lqubaara boorkiina waa fududayna boorka fudaydkiisa ama waa afuufahaya ama gacmuhu jafahaya waa kusoo arooreen xadiidka camaar boor badan inuu wejiga cadaysto maaha waxa ninka laga rabaayo waxuun ciiddii ka mida waa inuu wejigii gaarsiiya in meel subaana uu la raadsado ciiddeedu si fiican wejiga uga soo baxaysa shardi kuma adig waa fududayna fudayd baaba laga raba wa muwaalaatu tayamumi booraysi booraysigiina waa inuu xariiriya ka tayamumi sidii booraysiga oo kale sidii weyseqaadkii oo kale weeye isagana ha xariiriyuu leeyahy marka waxyaalahaas oo dhan waxay ku socdaan qiyaasta lagu qiyaasahayo ayuu ku socdaa kaasi muwaalaadkaasi qultu wakada lquslu qubayskiina sidoo kale wey oo qubayska asagana sida musiqaadkao kale waa in la xariiriya horey markaan soo sheegayn muwaalaadkiisa inuusa sheegin bayla tahay baabulqusli markii lagu jiray marka qubayska iyo weyseqaadka iyo booraysiga waxo dhan waa in la xariiriya sunno weeyo wayundabu tafriiqu asaabicihi faraha inuu kala geeyaa ayaa la sunneeyey awalan marka hore markuu soo qaadaya darbada ugu horeysa waa inuu faraha kala geeyo oo farahaas dhexdooda inay ciiddu gashaa la rabaa wayajibu nascu khaatamihi khaatamkiisa inuu siibo ayaa waajiba fi taaniyati midda labaad darbada dambe uu soo qaadayo oo gacmaha ay yeelan doonto waxaa la rabaa khaatamka inuu faraati hadduu ku jiro siibo lianna faraatigu meel ka miduu ciiddii ka xijaabi doono laakiin biyaha markay ahayd hadduu faraatigu uusan ku dheganayn meesha oo ay suuragal tahay inay biyuhu iska galaan inuu siiba lagu khasbi mayn ama saacaddii ama faraatigii ama haddii biyuhu meesha gelaayaan la khasbi maayo markaas waa yeeli karaa inuu iska siibayo in kale laakiin hadday meesha ku dhegan tahay oo xibintii biyaha ka celinayso inay inuu siibay ahay faraatigu hadduu ku dhegan yaho xibinta biyaha ka celinay meeshaana booraysiga haddii ciidigeli mayso meesha haddii khaatim ku dhegan yahay marka nascu khaatiman fi taaniyati wallahu aclam intaas marka wuxuu uga soo baxay arkaantii sunantii hadda waxaa noo soo gashay axkaam atayamum saddex xugum baa meeshaa la keeni doonaa oo midka ugu horeeya uu yahay booraysiga axdaaftii weysada jebin jirtay maahane maxaa kaloo booraysiga jebiya booraysiga maxaa jebiyo aan xadadkii weysada jebin jiray aan ahayn maxaa booraysiga jebiya waa qodobku hadda ka hadli doono booraysiga maxaa lagu bannaysana imise salaadood ayaa lagu lagu booraysana booraysiga haddii la booraysto salaadda ma la soo celiyaa mise lama soo celiy saddex xuguma meeshaa taallo weeyo midba markiisu waajihi doona haddii ala yidhaha marka hadda midka ugu horreeyaan waajahaynaayo maxaa buriya booraysiga oo aan ahayn wixii weyseqaadka burin jira booraysigu marka sidaa ogtahay wuxuu ku xirnaa qaarkiis wuxuu ku xirnaa biyihii lama isticmaali karo dhaawac iyo waxbaa jira dhaawacuna dabeecaddiisu maaha hadda inta la booraysto haddiiba inuu hore ka rayso dabeecaddiisu maaha marka kaas asaga waxba jebin maayaan kaas waxba jebin maayaan biyihii waa loo ooman yahay haddii loo ooman yahay waa la booraysana booraysigii haddii biyo kale la helo booraysi waajaba maxaa yeele xadiidkii abudar baa waxaa ku jiray biy ciiddu waxa weeye weysaqaadkii mu'minka toban sano xataa ha noqoto hadduuse biyo arag laakiin markii aad biyo aragtid maqaarkaaga gaadhsii ya markaa biyo aragtid ama hadday qubays tahay ama hadday weysays tahay faamisow basharta jirkaaga gaadhsi taabsi markaa weysayso ama qubayso marka haddii biyo la arko awalna bu- biyo weyto loo booraystay aragtida la arkay ama xataa haddii wax shaki ku geliyaa ay yimaadaano markii adiga aad booraysatay salaadii waxba aada gelin waxaa yimid dad oo inay biyesidaan loo malaynayo ama eh, biyo inay un meesha jiraan baa shaki kaa galay booraysi waa la joojinaya biyaha la raadinaya ilaa waxaa kugu xirnaa fain lam tajiduu maaan fatayamamu aad booraysatida salaad ma aada gelin marka markii salaada la galana xukun kalaa soo bixi doono waraysiga marka waxaa jebinaya biyo helidood biyihii helidoodii la helahayay mar adoo salaadii galay ayay ayaa biyihii la helahayaa marna adoo aan salaadii gelin baa la helaya marka goor buu jabahayaa maxaa goor buusan se jebay qodobkaasaa marka la gelaya waman tayamama ninka booraystay lifaqdi maa-in biyo weytadood oo fa wajadahu biyihii helay in lam yakun fii salaatin hadduusan salaad ku jirin badaa waa ka buri salaad kuma jiro salaadii lama gaarin loo booraysanayey sokadeedaa biyo la helay booraysiga waa bur hadda waa la weysana waa la qubaysana in lam yaqtarin bimaanicin maanic hadduusan la xiriirin ka cadashin oonkii weeye maanicii kale oo biyaha awal diiday hadduu jiro dhaawac jira iyo dartiis iyo oon la ooman yahay oo biyaha loo oomanaa dartiis iyo waxyaalo noocaas hadday jiraan hadda haddii biyo weli loo ooman yahay ay yimaadaan weys- boorkii jebi maayo maxaa yeele biyaha waa loo ooman yahayba waa la ooman yahay oo biyaha la rabaa marka eh, maanica noocaas hadduu yimaado biyahaan la helay loo baahan yahay oo aan we- laguba weysaysan karin boorku u jebi maayo siduu u booraystay wey laakiin isagoo aan wax maanici jirin waa we- waa booraystay biyaa la helay Sa- waa- sa- asna salaad kuma jiro boorkaas waa jaba weysadaas eh, dahaaradaas waa burtay hadda mid cusub baa la rabaa waman tayamama ninkii booraystay lifaqdi maain biyo weytadood oo fa wajadahu biyihii helay in lam yakun fii salaatin hadduusan salaad ku jirin badala waa bura in lam yaktarin bimaanicin haddaan maanic biyaha reeba in la isticmaalo uusan la xiriirin kacadashan oo ninkaasi marka salaad kuma jirin waa uu asagoo aan booraysan asagoo booraystay ayaa biyo la helay biyuhuna biyo loo ooman yahay ma aha biyo asaga markaas inuu isticmaalo suuragal ay tahaa la helo markaas ways bo- dahaaradaas hore waa jabtay hadda biyaa la helay falam tajiduu maan waa laga baxay waa boora waa weysaysanaya markaa gabacdi ku tukana ow fii salaatin salaad buu ku jiraa laa tasqudu bihi aan booraysiga ku dhacayn salaad aan booraysiga ku dhacayn ayuu ku jiraa badalad waa ku buraysaa calmushrik meeshaas wey meesha oo eh, xoogaa yar in la fiirsho u baahan ee salaada booraysiga ku dhacaysa iyo midaan booraysiga ku dhacay gadaaluu ka hadli doonaa qodobka ugu dambeeyuu noqon doonaa marka xoogaaga yarkaa uu noo soo hormariyey eh, wuxuu nooga baahnayaa salaadee booraysiga ku dhacda salaadeense booraysiga ku dhici madhabta haddii qofkaani salaad uu tukado oo salaadaas wax khalali ku jiro waxay fiirinayaan cudurka naadirka iyo midkaan naadirka ahayn cudurka caamka lama soo celiyo salaada salaadda waa ku dhacaysa cudur caam cudurka caamka waxaa ka mida noqonaya ninkaani safar buu ahaa meesha uu jooga meel biyaba laga helaba maaha nin safar inuu biyo waayaa waa ma- ma- ma naadir baa mise waa wax iska caam musaafirka keligiis shardi maaha magaalaa jirta magaaladan waxaa la ogyahay bil hebel hebel biyo lagama helo xariiray ku jirtaa magaalada magaaladaas marka bilahaas in biyo laga waaya macaan baa mise waa wax mar naadir oo imaana waa iska caam wey meeshaas biyaha inaan laga helin caadiga ay tahay salaadii lagu tukado oo lagu booraysto waa inaan lama soo cesho laakiin salaadii meel biyo in laga helaa ca- ee ay tahay ne- caam oo in biyo laga helaa marmar naadir ay tahay biyo laga waaya ay naadir tahay salaadii meesha lagu tukado boorayso lagu tukado waa la soo celina waa madhabta asalkeedu siduu yahay madhabta asalkeedu haddii meeshaan biyo in laga helaa naadir tahay oo waktigan oo kale wakti biyo la-aan ay tahay ama safar ha ahaado ama magaalo la degan yahay ha ahaatee salaadii lagu boorayso lagu tukado lama soo cesho haddii bii in la helaa waktigaan oo kale qaalib tahay meeshaas bii in laga helaa ay qaalib tahay oo maanta si oo kayr caadi biyihii loo waayo oo la booraysto waa la soo celinaya salaada madhabta asalkeedu saas wey. hadda dhowr qowl baa ku jirta dhowrkaas qowl haddii aliyaa markii dabaadiga haddii aliyaa marayno haddii rabbiga subxaana wa tacaala na xasuusiya ayaan ayaan fiirin doona laakiin guud ahaan salaada ku dhacaysa iyo salaadan ku dhacayn midii cudur caamii uu haysto meesha biyo la-aan a- a- maxay tahay caam ay u tahay ee qaalib ay u tahay salaadaasi boraysigay ku dhacaysa midii biyo la-aan aysan qaalib u ahaynin meesha biyo laga helaa ay qaalib tahayna salaadaas waa la soo celin doonaa ku dhici mayso marka midda uu leeyahay waa dhacaysa waa midaan la soo celin doonin midda uu leeyahay ma dhacaysana waa midda la soo celin doono midii la soo celin doonaa waxay ku xidhantay waa meel biyo aysan qaalib u ahayn ee meel biyo ay qaalib ay u yihiin salaadeeda waa la soo celiya haddii biyo maanta si ee kayr caadiga biyo looga waayo oo markii biyo la waayo la booraysto salaada waa la soo celiya madhabta asalkeeda haddii meeshaan waktigaa in biyo laga waayaa ama sideedaba sanadkao dhan caam ahaan biyo in laga waayaa ay caadi tahay oo qaalib ay tahay salaada lagu tukada lama soo celiyo meeshaas marka wuxuu odhan doonaa musaafir markaan leenahay waxaan ka wadnaa nin ku tukaday meelaan biyo laga heli karin qa- biyo la-aan qaalib u tahay muqiim haddaan idhaahnana waxaan ka wadnaa meel biyo qaalib u yihiin nin jooga hadduu doono safar ha ahaado hadduu doono isagu safar ha ahaadee meesha uu joogaa meel biyo laga heli karo taas waa noo imaan doontaa haddii la yidhaahdo laakiin hadda waxaa noo keenay salaadee ku dhacaysa salaadeensi ku dhacayn ayaa hadalkaa noo keentay ow fii salaatin salaad buu ku jiraa laa tasqudu bihi aan ku dhacayn bitayamumi badarat salaaddu waa buraysa cala lmashruub salaadan waa salaad la soo celin doono isagoo salaadii ku dhex jira ayaa biyihii la helay intuu hadhowtadii soo celin lahaa hadduuba joogaa salaadda intuu ka baxo ha weysiisto hadhowtad intuu soo celin lahaa haddaaba biyihii hor yaallaan hadda ha weysiisto salaadaas ilaa waa salaad uu soo celin doono oo meel biyo qaalib u yihiin taalla ee uu ku tukanayo marka salaada uu soo celin doono isagoo ku jira hadduu biyo helo waa inuu salaada ka baxo oo weysaysto oo hadda ka bacdi tukado waa in askadahaa hadduu tayamumku ridaayo tayamumku salaadan waa ridaya qadaheeda lagama rabo meesha uu ku uu ku booraysanaya meelaan biyo laga heli weeye sida qaalibkaa salaadaas la soo celin maayo tayamumkay ku dhacaysaa falaha ka buri mayso meeshii biyo la-aanta ooli jirtay oo caadiga ay u ahayd in biyo laga waayo ayuu biyo ka waayay waa booraystay markii uu booraystu salaad galay biyaa yimid salaadiisuu dhammaysanay salaadiisa ayuu dhammaysanayaa mar hadduu salaadii galay ee booraysiga uu ku galayna uu ahaa booraysi salaaduba aan la soo qadayn markaas waxa weeye waa salaadiisu wadan wa in asqadahaa tayamumku hadduu ridahayo salaada waan salaadaan la soo qadaynayn falaa dhici maayo ee falaa buri mayso falaa tabdulu salaatu waqiila yabdulu naflu sunnadu waa buraysa sunnadu wuxuu leeyahay iyadu ee salaada faradka waa ka hooseysaa waa xurmadeedu waa ka jecsan salaad sunna waxaa kuu suuragala adoo aan wax kala jirin inaad ka baxda waa yeeli kartaa laakiin salaad farada mar haddaa geshid cudurdaar inuu ku yimaamaa lagama bixi karo cudurdaar marka sunnadu waa ka jilicsan tahay waxaa iska waa buraysaa weli wal asaxu ana qadcahaa inuu gooyo liyatawada'a inuu weysaysto ayaa afdal u fadli badan qadcigana muxuu yahay meeshaan uu ninkaani joogo meel aan biyo laga heli jirin wey biyo la-aan baa caadi u ah salaada lagu tukado oo booraysi lagu tukado lama soo cesho sala- meeshiibuu ku booraystay salaadiibuu galay dhexdeeda isagoo ku jiraa biyo la keenay biyo uu heli karo isagoo ogyahay inuu heli karo biyihii markii la keenay inuu tuu salaada joojiyo uu biyahan ku booraystaa waxay uga fiican eh, biyahan ku weysaystaa waxay uga fiican tahay inuu salaada dhamaystir u leeyahay oo salaada ee weysaqaadka ayaa ka sarraysa midii fa ee muxuu ahaa booraysiga marka waxaa la goynaya waa salaad fariida oo ha- aan la soo qallaynin qada qada aysan ku jirin salaada fariidada uu ku jiray marka biyihii hadduu helay inuu intuu joojiyo ee bu- weysaysto oo hadda kabacdi tukan saasaa u fadli badan wey. waa afdal baa hadda lagu jiraa ee mar hadduu salaadaas galo salaadu ka buri mayso wala saxo ana qalcaha afdal ana qalcaha liyatawada fariidadii inuu gooyo si uu weysaysta afdalu fadli badan qowl hadda meesha hoose waxaa ku jira hala saxo hadduu ku yidhahda salaad fariidaha inta la gala lagama baxo ya fariida haddii la galo lagama baxo laakiin hadda cudurdaar baa meesha u yaala wa ana almutanafila ninka sunaysanaya laa yujaawizu ragcatayni laba ragca ma gudbiyo ma gudbo ilaa manna waa cadadan cadad nin niyeystay maaha cadada ninka ninkii wuxuu ku booreysanayaa wuxuu ku booreystay meel biyuhu ay biyo la-aan qaalib u tahay salaada uu tukadana lama soo cesho sunnuu galay sunnadii isagiioo ku jira ayaa biyihii la keenay wuxuu leeyahay sunnada hadduu awal laba ragca niyeystay labadii ragca ha ku dhammaystiro yuusan ka badin sun wixii ka dambeeya hawu weysaystay laakiin hadduu awal cadad niyeystay oo awal afar ragca niyeystay ama lix niyeystay haddi salaadaasi salaaduu wadagalay wey salaaddiisa ha dhammaystirto salaadiisa ha dhammaystirto ilaa cadadkaas uu niyeysto sunnada awal inuu ku tukadaa loo ogonaa laakiin hadduu awal markuu horeysay sunno iska mudlaqaa ragcadaba ma niyeysanba ragcadaba ma niyeysan inuu salaad tukaduu niyeystay laba ragcaha ugu yar labadii ragcaha ku jooji hadduu awal cadad niyeystayna cadadka ha ku jooji intii ka dambaysa salaaddii ka dambaysa salaad biyo loo helay weeye salaadaas biyo falam tajiduu maan salaadaa dambe ma hayso marka salaadaa dambe ee ha ku tukado marka ninkii sunaysanayay sunayntu wax kala go-go-an weeye intii uu tukanayeena intuu niyeystay hakusoo hadduu wax niyeystay ha kusoo gaabsho haddii kan laba ragca ha ku gaabsho sunantii kaleo hadda uu tukan lahaa ha u weysayso meeshaas wuxuu ga soo kacay qodobkii ku saabsanaa maxaa burinahaya booraysiga oo axdaadta weysada jebisa aan ahayn axdaadta weysada jebiso dhan isaga waa jebiyaa booraysiga soo maaha haddii muxuu ahaa uu hurdo waa ka jebayaa hadduu muxuu ahaa naagtaabtuu ka jebahayaa haddii uu muxuu ahaa wax ka yimaadaan uu ka jebaya kuwaas weysaqaadku kala mid yihi laakiin weysaqaadka muxuu la dheer yahay muji weysaqaadka wuxuu la dheer yahay haddii biyo la helo booraysigu waa jabaa laakiin hadduu salaad ku jiro waxaa la fiirinaya salaadaasi ma salaad soo celis u baahan ba mise uma baahna haddayse soo celis u baahnayn ka jebi mayso hadday soo celis u baahan tahayna waa ka jebaysa salaad hadduu galo salaad la-aan hadday tahay intuu salaadii gelinna haddii biyaba la helo waysadii waa jaba biyo helidda marka meeshaan lagu leeya waa la helayaa inuu xaqiiqo yahay xataa shardi maahan haddii meeshaan agagaarkiisa inuu biyo ka helaayo uu malo galo weysaqaadka waa la joojinayaa falam tajidu maama waa in la gaaraa inaana biyo la helin waa hala gaaro markaas boraysiga hore waa waa waa jabahaya xukunka kale kuma sii dari karnaan u malaynayaa insha allah intaan ku joojinayna wallahu subxaana wa tacaala aclam wasala allahu calaa nabiyina